الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بنهجه إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى waxaan ku soo dhex jirnay kitaab almawaariis oo ka mid ah manhaj الsaalikiin linaasir الsicdi raxmat ullahi calayh waxaanu soo marnay shiikhu qaabku uga soo dhalaalinayo uga soo khulaasanayo aayaadkii saddexda ahaa iyo xadiiskii ibnu cabbaas faraa'idkii badankiisa uga soo khulaasaynayo aynu ku dhex jirnay waxaanu soo marnay afar qolo oo ah awlaadu sulbi awlaadu اlmeyt iyo awlaadu ibni اlmeyt iyo ikhwatu ashiqaa iyo ikhwatu lab afartaa qolo haddii ay rag iyo dumar ka kooban yihiin afartaa qolo oo dhaxal doonaya oo qolo kastaaba rag iyo dumar ka kooban yihiin way iscasabaynayaan oo rag iyo dumarku iscasabaynayaan awlaadu sulbi ama awlaadu lmeyt rag iyo dumarku iscasabaynayaan awlaadu ibni lmeyt ina meyd ubadkiisana rag iyo dumarku iscasabaynayaan ikhwatu ashiqaa waa la mid ikhwatu alabna waa la mid afartaa qolo qolo kasta gaarkooda ma afarta qolooda socoto maaha qolo kasta hablahoodii inamadooda way iscasabaynayaan markay wada socdaanna xoolihii meedka ka tegey ee dhaxalka ahaa haddaan wax ahlulfarala joogin wax ahlulfaral haddaanu joogin yagaa qaybsanaya waxayna u qaybsanayaan lidakari milu xadi lunhayayn kaleba wuxuu qaadanayaa laba dhidigintay qaadanayaan laba dhidigintay qaadanayaan ayaa ninkii labaa qaadanaya haddii ay noqdaan inama keliya afartaa daqalo oo awlaadu sulbi baa yimi inama keliyaah hablaba ma wataan ama awlaadulibni baa yimi oo hable inama keliya ah ama ikhwatu ashiqaa waa inama keliya ama ikhwatuyani afartaa qoloo inama keliya ayaa la helay afarta qolo hadday isu yimaadaan oo afartii qoloba yimaadaan way isxijaabayaan oo ma wada dhexlaya waa arki doona insha allah nsha inoo soo wada ee afartaa qolo qolo ahaan ayaa meeshii timi hadday dumarkooda iyo raggooda isku jiraan waan sheegnay raggiy dumarkooda hadday isku jiraan way iscasabaynayan xoolihii hadday ahlufaral meeshii joogan wada qaadanayaan xoolihii haddaan ahlufaral jooginna xoolihii oo dhan way qaybsanayaan mar kastana ninku inanta ku labalaamaya hadday rag keliya noqdaan rag keliya dee si siman bay u qaybsanayaa awlaadu sulbi rag keliya si siman bay u qaybsanayaa awlaadu ibni oo rag keliya si siman bay u qaybsanayaa awlaadii ashiqaana waa lamid ikhwatu ashiqaa iyo ikhwatu laab khalaas wuxuu inoo bilaabaya markaa maanta hable keliya afartii qolo hable keliya noqday oo waxaa la helay awlaadu sulbi hable keliya ah ama awlaad ibni hable keliya ah ama ikhwatu ashiqaa hable keliya ah ama ikhwatu lea hable keliya ah meeshii maanta ragba lama haye dumar quraa jooge ka sheekay wadaadu marka shiikhu si khulaasaysan buu dhigayaayo inna ka fogaan mayno khulaasadaas insha allah shiikhu wuxuu raxmat ullaahi calayhi wa ana alwaaxidata waxay ku wada cadfan yihin halkii khabarkii xalay mafcuulkii labaadee jecla yaqtasimuuna almaala ilaahay wuxuu ka yeelay qaar xoolaha qaybsanaya afartaa qolo wa ana alwaaxidata waxaa kale ilaahay ka yeelay tii keliga ahayd ana alwaaxidata tii kelida ahayd ee minalbanaati hablaha ka mid ahayd hablaha meydku dhaga ka mid ahayd hee lahaa nisf inay uwuxuu ilaahay ka yeelay mid u sugnaatay xoolaha kala badhoo badh lahaa miday u sugnaatay yada aan nisfu xoolaha kala badhoo badh miday u sugnaatay ayuu ilaahay ka yeelay waintayni labadii habloodna ilaahay wuxuu ka yeelay iyo fa agtara wixii ka badnaa lahuma uluaan qaar uu u sugnaa laba ulus lahumaa waxa u sugnaanay labadooda auluaani xoolaha marka saddex madax laga dhigo saddex madax marka laga dhigo laba madax qaar uu u sugnaaday ayuu ilahay ka yeelay waidaa kaanat bintu libni waayahay halkan afartii qolo oo hable keliyaabuu shiikhu inoo inoo bilaabaya qolada koowaad wuxuu ka dhigay waa awlaadu sulbi oo hable keliya ah haddaba awlaadu sulbi markay hable qura noqonayaan mar waa inan keliya oo wuxuu ka hadlayaa mar afartii qolo oo mar inan inan qura ah inan inan- inan keliya ah marna si iyagoo laba laba hablood iyo wax ka badana awlaadu sulbi inan inan keliya laga hayaa maya laba hablood baa wax ka badan baa laga hayaa uu- uu sheegaya taa soo horraysiiyo awlaadu ibni buu ku xigtay saasuu wadaya aan ku horraynay awlaadu sulbi inan keliya baa joogta inan keliya ragna ma joogaan hawlo badanna lama hayo inan keliyaa joogto ka sheekee inan keliya hadday joogto xoolihii kala badhoo barh bay qaadanaysaa wain kaanat waaxidatan falahaa nis xoolihii kala badhoo badh ayay la degaysaa waayahay wixii kale dee ciddii ehl farala qaadan doonto haddaan radi maaba radi haddaan noqono lagu soo celin wixii kale elo- wixii casabaan le wixii kale wixii casabaa ama ehl farala joogo meesheeda mayd baa dhintay wuxuu ka tegey inan uu dhalay iyo ka soo qaad nin, nin, nin adeerkii ah inan uu dhalay iyo nin adeerkii ah inanta maxaynu siinaynaa xoolaa kala badhoo badh laba shardi waa in la helaa waa inay keligeed noqotaa oo hablaka cadun mushaarik iyo cadun mucasib inantaasi cid casabaysa meel ma joogo cadun mucasib inantaasi cid casabayso rag ah rag la simanoo walaalaheed inaan joogin rag walaalaheed way rag walaalaheed hadday joogaan shaligan soo marnay oo lidakar mislu xadul untayn baa loo qaybsanaya ee rag walaalaheed waynaan joogin waa ca- ca- cadun mucasib wey shardiga labaadna waa maxay waa cadam lmushaarik cadam almushaarik waa inaan lahaynin hablo kale oo inanta la siman oo dhexalka la wadaaga hablo kale yaa weliga keligeed noqotaa ragna ma hayso walaaliyihiin hablana ma hayso rag hadday heli lahayd mucasib mucasib buu noqon lahaayo wuu casabayn lahaa oo lidakar mitl xadr unsayn buu qaybsan lahaaye inan kale hadday joogi lahaydna shiikha inoo soo wadee dee xoolaha waa loo badin lahaa waan la qaybsan lahayd xoolaha waa loo badin lahaa waan la qaybsan lahayd haddaba meeshii waxaa jooga inan keli ah inan ay walaaliyihiinoo casabe ma joogo inan inan kaloo walaaliyihiinna ma joogo wax la qaybsataa mar hadday sidaa xoolaa arrinka noqoto inantaas xoolaha kala badhoo barbay dheer shiikhu inta wuu inoo sheegay wuxuu kale waa sii gudbay habliha hadday laba gaadhaan ka warhad laba laba iyo wax kaba hadday noqdaan walintayni fa akara lahuma ulusaan hadday hablihii gaadhaan laba habloodii wax ka badan markaana xoolihii marka saddex madax laga dhigo saddex madax marka loo qaybiyo laba madax bay qaadanayaan waay waana xoolaha ugu badan ee dumar ku qaataan ehlulfaral waa hantida ugu faraha badan leh ee dhaxal dumar ay kaga qaataan ehlulfaralnimo ku qaataan tusaale mayd baa dhintay wuxuu ka tegey laba hablooduu dhalay iyo qaraabo kaloo dee fog qaraabo kaloo fog dee adeerkiisii shanaad iyo waxbuu ka tegey laba hablooduu dhalay iyo adeerkiisii shanaad ayaa dadba ugu dhowba iyo laba hablooduu dhalay labadaa hablooduu dhalay xoolaha waxaynu u qaybnay saddex madax xoolaha saddex baynu u qaybnayna saddex qaybood saddex madax markaan ka dhigno laba madax oo isku daran labada hablood laba madax ulusaanku waa maxay marka xoolaha saddex madax laga dhigo laba la isku daraya saddex intaynuu qaybinno ayaynu laba madax labada hablood siinaynaa laba qaybood qaybta soo hadhayna cidda qaraabo ugu dhow baynu siinaynaa de haddii ehlfaral kale meeshi weyno haddii ehlfaral kale weyno fali- faliawlaa rajul dakar ha ninka ugu dhowaa la doonaan marka adeerkooda adeerkaa shanaad baa la siinaya ama adeerka tobnaad ha wixii la hela qaraabo ugu dhowdi ee casaba ah waa kaa markaa ulus hablihii inan hadday inan keliya noqoto awlaadu sulbi xoolihii kala barho bay qaadanaysaa hadday laba hablood wax ka badan noqdaan laba hablood wax ka badan hadday noqdaanna waxay qaadanayaan ulusaan hadday toban ha- toban dumara toban hadday noqdaan ka warran toban hadday noqdaan ulusaankas ka dhexeeya hadday laba noqdaan waa ulusaankas ka qaadanayaan hadday toban noqdaan waa isku mid mar kasta xoolaa inta saddex madax- madax laga dhigo ayaa laba madax laba la isku dara iyaga oo aad ka soo qaado xoolihii waa saddex milyanba saddex malyan laba inuu saddex u qaybi waa min malyan laba isku dar waa laa malyanti ulusaan buu noqonaya inta saddex loo qaybi marka laba la isku daro ulusaan buu noqonaya khalaas inta saddex u qaybisa laba isku dar laa malyan bay hablii qaatay maliga soo hadhayna dee cidda le baynu siinayna shiikhu wuxuu intaasuu shiikhu noo sheegay marka wa ana alwaaxidata inantii keliga ahayd waxay waxay ku waxay ku cadfan tahay mafcuulkii labaad jacaala yakhtasimuuna wii sheegnay wa ana alwaaxida waxaa kale ilaahay ka yeelay wa ana alwaaxidata inantii keliga ahayd ee min albanaati hablaha ka mid ahayd habluhu waa maxay waa habli ilma meyd waa ilma meyd waxa laga abtirinaya waa meydka iska ilaali waxa laga abtirinayaa waa meydka haddii hablalo haddii laba waa inan waa inan meyd waa awow waa awow meyd waa aab waa aaba meyd waa ni waa sawj waa sawjki meydka waxaanu ka abtirinay markasta waa meyd ha ummadda soo ummadda nool nool shaqadeenna maaha wa ana alwaaxidata inanta keliga ahayd ee min albanaat hablii ka mid ahay hablii ilma meyd lahaa waxa u sugnaaday aannisu xoolaha kala badhoo badh inuu u sugnaaday xoolaha kala badhoo badh ayaa ilaahay yani ka yeelay ilahay wuxuu ka yeelay inanta keliga ahayd xoolihii kala badhoo badh mid u sugnaaday waa intayni labadii habloodna iyo faagtar wixii ka badan laba hablood wix ka badanna lahumaa ulusaan xoolaha waxay leeyahay saddex maalmood laisku daro marka saddex maalmood loo qaybiyo laba ahaan marka saddex madax laga dhigo laba madaxaan laysku daray ayay xoolihii qaadanayaan waa hadday gaadhaan hablahaasi laba yax ka badan aanu joogina cid casabaysa cadal mucasib yani labadii shardi ee inanta qura loo dhigayey ayaa shardi ahaan la waayey labadii shard labadii shardi cadami ahaya cadal mucasib iyo cadal mushaarik cadal mucasib waa sidii laakiin cadal mushaarik waa meesha ka baxay wuu jira mushaarik hablihii ma joogaan cid casabaysa ma hayaan oo rag ma haystaan laakiin inantii inan kala ku soo biirtay hablo kale kusoo ama ama ama wax ka badan inan kale ama hablo kale ku soo biiray ulusaan bay qaadanayaan yani mushaarik baa la helay waidaa kaanat hadday tahay bintun ee waidaa kaanat ee waidaa wujidat kaanad taama ka dhigba waa ka dhig taama waa ka dhigi kartaa sax waidaa kaanat bintun waa bintu ibnin falil bintu nis waxaa kale ka dhigi kartaa naaqisa oo dabeetana khabarka waxaa ka dhigaysa dee falil binti wey waidaa kaanat haddii ay tahay ama waidaa kaanat haddii la helo bintun inan haddii la helo waa ina mayd iyo wa bintu ibnin ina mayd inantii ina mayd inantii haddii la helo falil binti inanta waxa u sugnaatay inanta waxaa u sugnaaday aan nisfu xoolaha kala baroban walbinti libni inameyd inantiisana waxaa u sugnaaday inameyd inantiisana waxay qaadanaysaa aasudusu xoolaha lix meeloodoo meel ahaan marka lix meelood laga dhiga meel ahaan bay qaadanaysaa takmilata uluayn ey liajli takmilati waxaa lagu nasbinayaa mafcuul liajli baa ka dhigi kara saasaa ugu fiican mafcuul liajlidan ku nasbisi takmilata uluayn liajli takmiili ulutayni waxaa sidaa loo siinayaa si loo dhammaystiro ulusaynka aawadii waxaa loo siinaya liajli takmiili ulusayn ulusayn la dhammaystira aawadii waxaa kale ka dhigi kartaa masder muakida waxaa kale ka dhigi kartaa xaala muakida laakiin waxaa ugu fiican mafcuul ajlihi waayahay halkana shiikhu raxmatullaahi caleyh wuxuu inoo sheegayaa weli wuxuu ku dhex jiraa hablihii sulbiga intaanu ka dhammaanin ayuu wuxuu inoo sheegayaa suuro kale oo ah awlaadu sulbi intaanu ka dhexbixale banaatu sulbi intaanu ka dhammaanin ayuu suuro kaloo muhima inoo raacinaya waa maxay qaabku shiiku u dhigaya dee shiikha kutubu faraid qaabka u dhigi jireen xooga waxaa laga yaaba dee in keliyada duwan yihiin oo shiiku qaab khulaasaysan soo aad ka istimbaad ayuu la baxaya isagu qaab buu khulaasaysanaya haddii godo kutubta marka dhaxalka la dhigayana kutubta qaarba qaabay u maraan qaarba waxay u maraan dariiqatlqur'aanoo yacni waxay tilmaamaan qofka ayay sheegaan qofka iyo wuxuu qaadan lahaa iyo wuxuu shuruud loo dhigayo qaabna waxay sheegaan fuqahada qaarna waxay sameyn kara dhaxalka marayaan waxay sameeyaan furuudda furuudda muqadarka bay soo qaataan nisf nisfu soo qaataan nisfi yaa wax ku qaata shan qol su shantii qof sheegaya iyo shuruuddiisii ruux yaa wax ku qaata laba qolo markaasuu sheegaya iyo shuruuddoodii oo xagga furuudda ka duulaan qaarna xagga ashkhaas dadkay tiriyaan qofkaas waxaasuu qaadanaya qaarna waa isku dhex daraan hadday doonaan marka shiikhu dariiqadiisuu leeyahay aan la soconno haddaba waa isku dhex daraysa waa waxa weegaysaa nusuus wuxuu ka soo istimbaalayaa aayaadkan soo mara sheegto shiikhu wuxuu inoo sheegayaa haddaba meelba waxa laga helay waxaa la helay meyd baa dhinta wuxuu ka tegey inanu isagu dhalay inanu isagu dhalay iyo inan uu inankii sii dhalay inankiisoo hadda aan noolayn inanuu sii dhalay waa laba labadaas hablood buu ka warramaya inanuu meydka dhalay haddaan ka soo baxnay inantaas waxay qaadan lahayd waa inan meyd inantaasi cid casabaysa ma haysato cadam mucasib cid casabaysa ma haysato ciday waalayihiinoo casabaysa meesha ma joogaan waa qodobka labaadee inan kaloo mushaarikoo dhexalka la wadaagto ulusayn la qaatana ma joogto ee waa inan keliya meydku dhalay iyo inanay inantaasi eedda u tahay oo ina meyd sii dhalay inaanu meydku dhalay sii dhalay inaanu meydku dhalay oo hadda aan noolay isaguna ila hadduu nool yahay mesha ma tabaadeenbe ha labadaa hablood baa jooga see yeellaa wuxuu ku yidhi inanta meydku dhalay haddaan ka soo baxnay maxaa la siinaydi nis xoolaa kala barobaa qaadanaysaa taa waan fahanay inanta meedku awowga u yahay ama ayayada u yahay de islaantan adoo qofa dhintay hadduu islaan yahayna dee inanta ayay u noqonaya soo maha hadduu oday nin yahayna dee awow u noqonaya inanta labaad inanta meed inanta labaad ee bintu bintulibnidana xoolaha marka lix meelood loo qaya meelsi buu ku yidhi xoolaha marka lix meelood laga dhigo meelsi waxay isku noqonayaan ulusayn oo shiikh maxaa loo inantii gartay tiin inanta weyn garanay xoli kala baroo bar bay qaatay inantana eeddada u tahay ee meedkuna awowga ama ayada u yahay ee bintulibnida suduska maxaa loo siiyey waxaa loo siiyey buu ku yidhi xoolihii hablo haddeer baan soo sheegnay dumar dumarka maxaa ugu badan ee xoole ay ku qaata aral faralkaa qaata way intee ulusaan soo maaha ulusaanka baa loo dhammaystiraya ilaa meesha banaadunbaa jooga banaad banaad meed ka farcana jooga meesha waxaa jooga hable meed ka farcama ee ulusayn wax looga badin maayo loogana yarayn maayo mar haddaan cid casabaysa meesha joogin ulusaan loogana badin maayo loogana yarayn maayo haddaba inantaasi bar bay qaatay soo maaha inanta kaana xoolaa lix meelood meelsii ulusaan bay isku noqonayaan marka nis sudus la isku daro lix meelood iyo nis marka la isku daro ulusaan bay isku noqonayaan oo say isku noqonayaan dee bal dhis bal xoolii qaybi inantan bar bay doonaysaa inantan lix meelood meel bay doonaysaa xoolaha lix baynu qaybinaynaa xoolaha lix baynu qaybinaynaa marka lix u qaybinno waxaan onaynaa xoolaha lix madax nooga dhiga ariga lix madax u xidha geela lix madax u xidha lacagta lix u qaybiya saa wada marka lix madax laga dhigo lix madax maxaa u kala badha lix maxaa u badha saddex inanta saddex siide ina meyd waa yahay lix ma lix marka lix loo qaybiya waa imise noqonaysaa haa waa hal lix waxay u sudusa hal baa u sudusa inanta kalena hal baynu siinaynaa inanta kale ee bit ibni ee meydku xalay meydku awowga ama ayada u yahayna hal baynu siinay xoolihii imisay qaatay hablihii afar bay qaatay inantaa saddex bay qaatay inantana qori bay qaatay xooluhu lix bay ahaayeen lix marka afar lix marka afar laga saaray miyaa ulusaan la qaadan haa ila lixda haddii ulusaan laga dhigo lixda haddii ulus laga haddii ulus loo qaybiyo haddii saddex loo qaybiyo mid labay noqon lahayd laba isku dar dee waa afar afar qori mar haddii la qaatay dee xoolihii ulusaan baa la qaatay inantii sarena nis bay qaatay inantii kalena sudus bay qaatay markaas shiikhu taasuu inoo tilmaamayaayo qolyihii suduska qaadinta mid ka mid inoo sheegay imika qolyihii suduska qaadinta mid ka mid a haysaa waidaa kaanat halkaa tambiih haddaba halkaa haddaba mid ogow inantiina meed fahanay iyadu nis bay qaadanaysaa lakiin maxaa u shardiya inankaana waa inaanu joogin inankaana waa inaanu joogin inan kale waa layihiin iyo inan kale waa layihiin midna waa inaanu joogin taa waan fahanay inantanu meelka awowga ama ayada u yahay ee bitibnidaah markaa sudus marka la siinayaa meelay mid qura noqoto ma shardi baa maya inaanta meedku binti ibni ama ama milq- ina- ama inan keliya ha noqoto ama boqol ha noqdo waa isku mid inaanta xoolaha suduska qaadanaya hadday boqol yihiin iyo hadday mid yihiin waa isku mid qorigaas ka dhexeeya suduskaas ka dhexeeya khaas yani shiikhu wuxuu inoo tusaalay binto keliya wuxuu yidhi falibinti nisf walibinti libni sudus waa tusaale ee hadday ka badan yihiinna waxaa ka dhexeeya maxay suduskaas ka dhexeeya haddaga yaa waad waad ku hoose weeyaan waa bitimna hoose suuska qaadan ka hadlaynaa tasara ma tasara waan idin soo sheegnay oo hadday mid labaad ku soo biirto thulusan bay qaadanaya buui wa idaa kaanat qisadanna waxaa dhacday xadiis saxiixa ku soo aroray xadiis bukhaari bukhaari baa soo saaray xadiiskaas xadiiska macnaha sheegay bukhaari baa soo saarayoo waxaa dhacay abu muusa ashcari radia allahu tacaala canhu ayaa ninba ayaa nin u yimi su-aal buu weydiiyey wuxuu ku yidhi ama muuse ashcari waxaan- waxaa- waxaan ku weydiiyey meyd baa dhinto wuxuu ka tegey inaanu isagu dhalay iyo inaanu inankiisu sii dhalay hadda inanka laftiisa ina- inanka inanta sii dhalay waa meyd isaga waa uu dhintay hadduu nool yahay inanta meesha ma timaadeen inanu inanku dhalay inanu ninka meydku dhalay iyo inanu me- inankiisu sii dhalay waa laba iyo inan walaashii ah saddexaasuu ka dhintaye ka warran buu yidhi dabeetana wuxuu yidhi inanta meedku dhalay xoolaha barsi inanta kale ee meedka walaasha la'ana xoolaha barh kala sii barh kala sii khalaas bitimiduu qadiyey abu muusa cashcari wuxuu ina meydna xoolaha barh sii ta meedka walaa- walaasha la'ana barhka kala sii khalaas wase wuxuu intaa laakiin kumuu aamusan faqiih buu haayo wuxuu wuu shakiyey midhaa wuxuu soo midhaa ku khaldantahay wuxuu ku yidhi orodoo bal orodoo horta horta waa caynkaas yidhi waa caynkaase laakiin cabdillahi mascuud soo weydii buu yidhi bal- bal intaa ku tegine cabdillahi sii weydii buu yidhi wuu igu raaci doonaaye kolliba saasoo odhan doonaaye u tagoo sii weydii ninkii baa sii maray cabdillahi wuxuu ku yidhi ka warran saasaa mu- abu muusa cashcari maa u tego saas igu yidhi wixii idan dalaltu wamaa ana min almuhtadiin haddaan sidaa ku raaco waaban lumayba maba hanu- dadka hanuunsan ka- kama mid ihi waan lu- dadka lunsan baan ka mid ah haddaan sidaa ku raacaba ya waaban lumayaaba Wax- waxaan kuu xukumayaa buu yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalam wuxuu ku xukumaan kuu sheegayaa buu yidhi inanta meedku dhalay xoolaa kala badho barsii inanta bintu ibnida meedka awowga ama ay awowga u yahayna ee i- bintu ibnidaana xoolaha sudus sudusii buu yidhi lix meelood meelsii buu yidhi takmilata ulusayn saa ku daray takmilata ulusayn ulusayn halkaas ku dhammaadeen inta soo hadhayna inta kala sii inta soo hadhayna walaasha sii buu yidhi ha sidaasuu dhammeeyey dabeetana Abu Muus- ninkii mu- ninkii muu tegin wuxuu si sii hubiya wuxuu ku noqday ama muusa ashcari buu ku noqday wuxuu cabdilaahi waan u tegayoo dee saasuu galay buu yidhi wuxuu i inta caalimkaasi dhexdiina joogo wax daba hay weydiin aniga ya intaa caalimka haysataan aniga su-aal dambe hayla soo noqonina ayib marka xadiiska bukhaari baa soo saaray waidaa kaanat ilbintu oo inanta walaasha waxay ku qaadanaysa waa casabo inta soo hadhay insha allah inoo shiikha inoo ishaari doonee iyaduu inaanta walaasha casabay ku qaadanaysaayo waa casabatu maca alkhayr waidaa kaanat bintu haddii la helo ina ina meyda iyo wa bintu ibni ina meyd inaanu sii dhayay ina meyd ibni waa ina meyd ina meyd inantiisa haddii la helo falin falilbinti inanta waxaa u sugnaaday inanta ina meyd nisfu xoogaa kala baroban walbinti libni ina meyd inantiisa waxaa u sugnaaday asulus lix meelood meel takmilata thulusayn ee litakmila thulusayn waxaa loo leeyahay litakmilati thulusayn si loo dhammaystiro thulusaynka aawadii wakadalika sidaa waxaa la mid alakhawaatu shaqiiqaat hablihii meydka la dhashay isku aabba iyo hooyada ahaydna waa la mid iyo walaatii kuwii lilabi a- xagga aab- aabbaha u sugnaaday yacni meydka xagga aabbaha walaalka ahaa fil kalaa kalaala dhexdeeda markaan walad iyo waalid midna jirin sidaasay la mid yihiin idaa lam yakun lahu idaa lam yakun haddaan u sugnaanin kalaaladii inoo sii caddeeyey wuxuu yidhi idaa lam ya- idaa lam yakun haddaan u sugnaanin lahu meydkaasi waladun wax xilmaa iyo walaa waalidun waalid toona waalid lab weeyaan waalid ila waalid shiikhu ma odhan waalidatun ma odhan ee walaa waalid buu yidhi marka waalid wuxuu jeedaa awowgii aabbihi waaya hablihii awlaadu sulbi wuu ka soo baxay shiikhu awlaadu sulbi wuu ka soo baxay halka haddaba in yara sii iftiiminne awlaadu sulbu ka soo baxay oo ina- hadday inan keliya noqoto xoogaa kala barbar bele hadday laba hablood wax ka badan noqdaanna ulusayn bay leeyahay soo maaha khalaas waxa la mida banaat ibni banaat ibni oo banaat ibnidu meedka hadduu meedka hadduu ka tago inan keliya oo awow u yahay ama ayeeya u yahay yani meydkii ubad kaleba kama teginba wuxuu ka tegey inaanu meydku awow ruma u yahay ama yeeyo ruma isagu ubadba ubadba mu dhalinba ee inantaas inankii sii dhalay inankii sii dhalay ayaa meesha joogta waxay gelaysaa halkii bintada oo iyada xoolay kala barabara qaadanaysa yani shiiku taa taa shi- far gaara kuma shiiku si gaara taa umu ishaarin taa shiiku si gaara umu ishaarin marka ee, banaat ibnida ka soo qaad mayd baa dhintay wuxuu ka tegey inan uu inankiisu sii dhaay inankiisu sii dhaay maxay qaadanaysaa xoolihii kala barobar yada saddex shardi waa haddii la helo saddex shardi cadamu casib cadamu shaarik iyo cadamu farci alwaaris aladi aclaa minha haddii meydka meydka ubadba kamuu tegin laakiin wuxuu ka tegey inan uu inankiisu sii dhalay dee halka taas taasi waxay imanaysaa halkii maxay halkii bintada halkiina mid bay istaagaysaa oo xoolihii kala barabara qaadanayaan hadday labadii wax ka badan noqdaanna halkii banaadka istaagayaanoo ulusaankii bay qaadanayaan waata soo maaha khalaas marka taasna inagaa dusha inagaa dareensiinada shii waxaad moodaa inaad farta inaad si gaara u tilmaamin yani waa laga fahmaya meesha laakiin si gaara farta kuma fiiqin waa kaa oo banaadkiinbuu raaciyeyba banaadkiin ayuunba raaciyey waayo xagga qur- aayaddaa israacisay shiikhu wuxuu isu raacinaya aayaddaa israacisay de oo banaat ibni banaat ibnida yana aayaddu ma ka hoos jiraan Fa- fa- wain kaanat waaxida falaha nisfu iyo fain kaanat waaxida falaha nisfu iyo maxay aayadda iyo een, wain kuna nisaa fawqa sanatayni falahunna ulusa maa tarak bay ku je- ku dhex jiraan xagga daliilka waa isu mid maadaama xagga daliilka la socoto xaggana sheikhu raxmatullaahi calayh wain kaanat waaxidatan falaha nisfu hadday mid qura iyaankaas ku jiraa wain kaanat waaxidatan falaha nisfu waxay soo gelay bintadii iyo bitibnidiiba وإن كن نس... فإن كن آن... فإن كن نساء فوق سنتين فلهن الثلث ما تركن waxay soo galaya maxay banaadkii banaat ibni labadiiba sabab shuu kusoo raaciyay warkaas weyna daayamaanaya halkan shuu hadda wuxuu ka war wakadaalika akhawaat wuxuu ka warramaya wakadaalika akhawaat aan u soo noqonno tana tiora ku noqono iminka halkan waxayna daaya banaatu sulbi iyo banaatu ibni bayna daayay waayahay halkan wuxuu ku tilmaamayaa hablihii meedku walaalaha la ahaa ka warran hablihii meedka walaalaha la ahaa hablihii meedka su aabba iyo hooyada ahaayeen no- noocaa weeyaanoo hablaha meedka isku aabbaha iyo hooyada yihiin hadday inan keliya yahay hadday inan keliya tahay xoolaha kala baro bar bay qaadanaysaa hadday labadii wax ka badan noqdaana ulusaankii bay qaadanayaan laakiin iyagana afar shaday ku qaadanayaan hablaha meydka la dhashay hadday isku aabbiye hooye ee isku aabbayo hooyada yihiin hadday inan keliya tahay bar bay qaadanaysaa waa si bintada kalka bintada istaagaysaa iyo binta ibniday hadday labadii wax ka badan noqdaanna waxay qaadanayaan maxay ulusaankii laakiin afar sida iyaga loo dhigaya shuruuddii shuruudda saddexdii shardiyo hore ee binta ibnida loo dhigayey midunbaad ugu daraysaa haddee caadamu mucasib hablaha shaqiiqaadka nin- wax nin- ninay walaal yihiin oo casayoon aanu jirin ninay walaal yihiin oo casayoon aanu jirin kow shardiga labaad caadamu mushaarik horta inan keliya inan keliya hadday noqoto inan keliya hadday noqoto inan keliya ku horreeya inan keliya hadday noqoto afar shada u dhig hadday ka batan afartaa oo eegi doona afartaa loo dhigay shuruuddii mid ka mid ah meesha ka baxaya hadday inan keliya noqoto kow caadamu mushaarik caadamu mucasib caadamu farci alwaaris waa kaas iyo cadamu asli waaris adukuur cadamu asli dukuur alwaaris cadamu asli dukuur afartaas sida weeye kow saddex koowaad cadamu mucasib cadamu mushaarik weyne keliya markay tahay cadamu cadamu farci waaris iyo cadamu dukuur du- cadamu asli cadamu asli waaris عدم أصل الوارث أما عدم أصل الذكور الوارث وكأفر تاشر دي يقول وين لو دقاه caadam caadam mushaar waxaa loo jeedaa caadam macasi waxaa loo jeedaa inaantaa walaasha meydka waabaa yihiin inaan inaan la joogin waa la yihiin kow caadam mushaar maxaa loo jeedaa inaanay waa yihiin inaan la joogin laba caadam asli maxaa loo jeeda caadam asli waaris maxaa loo jeedaa aabbiyo awoowe inaan noolayn aabbiyo awoowe inaan noolayn caadam asli addukuur yacni waa inaan inantaa meydka isku aabbayo hooye iyo marka xoolaha kala badho bar qaadanayso waa inaanay meydka aabbihii iyo awogi midna noolay ama had- hadday nool yihiin oo aan waxba dhaxlayn oo dee awsaafta ku quntayna oo iyagu wax dilaynba oo meydka dilaynba de waa soo gelayaan wa- wax- waxay ka dhigin waxaan jirin bay ka dhigan yihin waayahay shardiga u dambeeya waa maxay cadam farci waaris meydkaa dhintay wax badan inaanu ka tegin wax badan inaanu ka tegin afartaa sidee haddii la helo inanta meydka aab- isku aabbaaya hooyada yihiin xoolaa kala baro barsi haddee laba hablood noqdaanna iyo wax ka badanna fulusaankii sii yani halkii cadam cadam mushaarik inay inan ku inan ku dhaban tahay baa la siinaya maxay nisfi haddee laba hablood wax ka badan noqdaanna deed fulusaan baanu siinaynaa cadam mushaarik maxaa ku soo biiray halkii cadam mushaarik waxay isu beddeshay wujuudu mushaarik baa la helay dee waayahay kuwaas waa hablihii shaqiyaadka ahaa qolada hablaha qaybta u dammaysa qolada afraad ee u dambeeya waa maxay akhawaatu liab akhawaatu liab waa hablihii meydka xagga aabba walaalaha ka ahaa hablihii meydka xagga aabba walaalaha ka ahaa iyaguna halkaasay imanayaan haddii shan shardi la helo hablihii meydka xagga aabbaha walaalaha ka ahaa iyagana shan shardi haddii la helo halkaasay imanayaanoo inanta keliya bar- inanta keliyana bar bay qaadanaysaa hadday laba iyo wax ka badan noqdaanna fulusaan bay qaadanayaan iyagoo shan shar yani afartii shardi hore mid ugu sii darday cadamu casli iyo cadamu mushaarik iyo cadamu farci waaris iyo cadamu asli maxaa ku darnaa cadamu sha- cadamu ashiqaa cadamu shaqiiqaat cadamu ashiqaa iska dheh cadamu ashiqaa wa shaqiiqaat ha cadamu ashiqaa wa shaqiiqaat yani afartii shardi hore waxaad ku dartaa mucasib waa inaanu jirin mushaarik waa inaanu jirin farc waaris waa inaanu jirin ee asal lab waa inaanu joogin aabi awow inaan noolayn waxa ugu intaa waxaa lagu darayaa oo keli ha shardi maadaama iyagu hablihii meydka xagga aabe waa la kala yihiin waa inaanu joogin qaar meydka soo aabihi hoo yihiindii la haddii kala bahibahibaan dhaxasha meesha imanaysa waa inaanu joogin qaar meydka isku aabbiyo hooyo yihiin waanu joogin markaas imanaya iyagu hadday joogaan say yeelayaan dee inay qadaanna waa dhici karta inay wax- inay wax yar helaanna waa dhici kartaa kolli waxaase xoolaa ma qaadanayn kolliba haddii ashiqa shaqaad la helo haddii shaqa- haddii ashiqa la helana waba iska tegayaanba inama meydka isku aabbiyo hooyo yihiin isku bah yihiin haddii la haddii hablo qura la helana waa inay iska lafalafaysaan waa dhici kartaa hadday kuwan inama ku jiraan liabka laakiin mar laba calaa kulli xaal ee taasi waa baabka sheekhu inuu xag casabaad ku raacin doonaayo waxay noqonaysaa khulaasadu afartaa shidde shantaa shidde haddii la helana ikhwatu liab inanteen barbay inantii nisfigay qaadanaysaa hadday inan ka bataanna hadday bataanna waxay qaadanayaan ulusaankii haddii shantaa shidde la helo waa kadaalika sidaa waxaa la mid ah oo bintayn bintu ibni la mid ah markaa khulaasaa shuruudda waxay ku qaybi kartaa isagoo iska soo qoran doonta haddaan haddaan ka gaadhsiin ardayda badankooda iska hayaan kuwa aan ahaynna ee doonaya hadda imtida- imtixaanka inaan laga badinna soo- kutubta dhaxalka ka soo qorta idinka idinkaas isku yeeryeeriya kutubta dhaxalka idin qorqorayay ka gaadhsiin waaye soo qorta bintida laba shadaa loo dhigayay marka nisfi qaadanayso binti ibnida saddex shadaa loo dhigayay marka- marka nisfi qaadanayso een ikhwatu een ukh- ukhta shaqiiqa marka nisfi qaas imsaa loo dhigayay afar baa loo dhigayay ukhta liab imsaa loo dhigayay shan baa loo dhigayay yaa markasta shadi waa kusii biirayo marka waxaa dhib malaha waa isugu tegi doontaan wakadalika sidaa waxaa la mid ah oo banaadka bintimida la mid ah oo nisfi iyo nisfulusaanka qaadanaya alakhawaat ashaqiiqaat akhawaadkii meedka isku aabbaaya hooyada ahaayeen hablihii meedka isku aabbaaya hooyada ahaayeen iyo walaati iyo hablihii lilabi xagga aabbaha walaala ka ahaa iyo walakhawaat walaalihii allaati kuwaasoo liab xagga aabbaha u sugnaaday yaa meedka isku aabbaayo isku aabbaha qura ahaa meedka isku aabbaha keliya ahaa kalabaha ahaa filkalaalati waxay la mid yihiinoo nisfiga qaadanayaan furisaanka filkalaalati kala dhexeeya kaalada kaalada maxaa loo jeedaa shadigi inoo ishaarayaayo laba shadigi inoo ishaaraya cadamu farci waaris iyo cadamu asli inoo ishaaraya labadaas shadigi inoo sheegaya kalaaladu waa maxay welad iyo waalid midnaba qof aan lahayn saa inoo sii caddeeyey fiilka marka laba shidaa ku jira cadam farci waaris iyo cadam asli fiil kalaala markay markay markay markay kala dhexlayaan fiil kalaala ee fi irsi kalaala ama fi xaati kalaala markay kalaala dhexlayaan yani meyd kalaala ah markay dhexlayaan oo meyd kalaala waa maxay dee waa kan idaa lam yusaa sii caddeeyey idaa lam yakun waa markaanu ahayn lahu meedka meedkaas meedkaas markaan u sugnaanin waladun wax ilmaa ama inaan ha noqdo ma inaan ha noqdee iyo walaa waalid iyo wax waalida toona waalid wuxuu jeeda aabbiya awow aabbiya awow wanahu ida istaqraqat ilbanaatu marka halkaasi xagga daba kusii shaari doona insha allahu kalaalada ikhwadu sida sida aayaddu sheegto qur-aanka kaalay dhaxay ikhwadu walaaluhu kaalay dhaxay kalaalo laakiin way kala duwan yihiinoo ikhwatu umna kalaalo oo dhan yani kalaalo keliya bay dhexlaanoo kalaalada farciga ah sallaa way dhexlaan ikhwatu ashiqa ikhwatu liamna meelaha qaar baa laga soo reebaya waxyaha qaar baa laga soo reebaya marka insha allah dibba dibba u dhigi doonaa wanahu ida istaqraqat xagga hore ku cadfan tahay waxaa kale ilaahay ka yeelay oo xukumay ida istaqraqat marka ay laastaan ida istaqraqat markay dhammaystaan albanaatu hablihii markay dhammaystaan ilma meyd athulusayn thulusaanka markay thulusaankii markay dhammaystaan saqada inuu dhacaayo man duunahunna ciddii ka sokaysay oo min banaati ibni ah oo min banaatil ibni ahaaday inay meed hablihiisi ahaaday idaa lam yucasibhunna haddaanu casabaynin dakaru mid lab oo bidarajatihinna isku derajo yihiin siman yihiin ow ansala minhunna ama ka hooseeya waayahay waa kadalika sidaa waxaa la mida aan sii raacina intaas raacina kadalik waad xaalayn kartaa khar muqadam ka dhigi kartaa kadalika xaaluu sidaa yahay shaqiiqaatu hablihii shaqiiqaadka ahay meydkasku aabbayo hooyada ahaayeenna yusqidna way ridayaan alakhawaati hablihii walaalaha ahaa ee lilaabi aabbaha u sugnaaday xagga aabbaha meydka walaalaha kala ahaa way ridayaan idaa lam yucasibhunna haddaanu casabaynin akhuuhunna walaalkood waayahay halkaana wuxuu inoo soo khulaasay masale laba masalo kalaanka ugu sheegaya oo laakiin isku dhow masalada hore waxaa weeye hadda waxaa ka soo baxnay afar hablood afar nooca hablaha ka mid a banaat banaat ibni akhawaat shaqiiqaat iyo akhawaat liab afartaa qaybado hablaha ah hablaha shaqiiqaad hablaha liab u horaysayna banaadkan leh banaadka hablaha banaadka ah ee meedku dhalay ilmo meyd hadday midh ahaydna nis bay qaadanaysa hadday laba wax ka badan noqdaanna ulusaan bay qaadanaysa soo maaha hablahaas afartaa qaybood hablahana waxaynu nidhi waxa ugu badan ee dumarba faral ku qaata iyaga qaadanaya waa afartaa qaybood hablaha ah sidiisaba dumar quraba maahee wax faral lagu qaataba faral dumarka keliya maaha wax faral lagu qaataba dumarkaasaa u badanba iminka dumarka meelaha iska oohinayeeleh la khalday gaaladu khaladeele waxa weeya shareecada meel meel baa naga dhacay o dhaxalkan waa naloo yareeyayo maalinkaa maanta ninka barhkii baanu qaadanaayo soo arki maysi gaaladu beenta u sheegtay war baana haynin de hadday diinta baran lahaayeen si wacan bay diinta u fahmi lahaayeen ee iyagoo jahli iyo aqoon darra haysay ayaa gaaladina sii khaladay filish deetoo ku ilaacadaha ka calaacalayae xuquuqdii dumarka ayaa meel laga dhacay haya dayib xagga dhaxalka qor haddaynu ka eegno iminku waynu aragnaa waxa ugu badan ee faral wax lagu qaato waa ulusaan qur-aanka li aral balix faral ba kuso aror qur-aanka lixda xisaabood qur-aanku lagu sheegay waxa ugu badan ulusaan ulusaan waxa wax lagu qaata waa dumar nin qura kuma jir nin keliya badiku sheega nin keliya ulusan wax ku qaata marka faral waxa wax ku qaata waxa ugu badanba waa dumar waa afar afarta waa dumar kow waa saa marra loo qaada eeg casada waxaa dhici karta dee inta laba ama mid mooyaane in la qadiyo qof hadduu casaba yaale halkaa nagu sug wixii soo hadhaad leedahay dee in la laastaaba khatara soo maaha laakiin iyaga ilaah baa subxaana wa tacaala u gooyeyba saan looga laasanba bes waxay eeganoo keliya marka la yidhi ninku inantaa ku labalaamo walaalkeedoo la siman ama inadeerkeedoo la siman markuu joogo ee la yidhi oo kuu inanka kaa badanaya kuu labalaamaya halkaas ka eegeen dee halkana hadday hadday hadday masaalixda hoos u eegi lahaayeen way fahmi lahaayeen waxay ka xanaaqeen oo ka- ama ka xana- ka- ka- een, lagu khaldayoo keliya inaanta iyo walaalkeed hadday isu yimaadaan inaantuna ulus bay qaadanaysa inankooda ulusaan buu qaadanayaa intaasay ka buudeen dhegayso haddaba horta allah ilaahay makhluuqa abuuray ayaa masaalixdu ka yaqaana maanta inan iyo inan walaala ah haddii wax loo dhaxlayo saddex baa loo qaybin inantu bar- inantu qayb saddex baa loo qaybinaya inantuna qayb bay qaadanaysaa labada kale inankaas ku darsanay waa sax laakiin in sidaa loo galaa waa masaxada lafteedii haddii xataa caqli laga shaqaysiyo caqli saliimka haddii laga shaqaysiiyo saasuu keeni lahaa waa ballegaysta iminka inanta marka nisfi la sii marka iminka lix- saddex malyan buu ka dhintay odaygii waa inan iyo inan inanta malyan baynu siinaynaa ina kale la malyan buu qaadanayaa inan inantu malyan bay qaadatay malyankay qaadatay haddaan iyadu iska bixbixin waa u sayfa meel bay iska dhiganaysaa cid inay biiliso laguma waajibin cid biiliya lama odhan yada biilkeeda meel baa loo saarayoo intay gurigooda joogtona aabbaheeda iyo walaalkeeda mas-uuliyadda haystaa iyo qaraabadeeda cidda ugu soo dhow haddii la guursado ninkeedaa lagu leeyahay biilkii biilkii iyo sakankii wixiiba dee mariin iyo masruuf iyo waxaad doonaysaba ninkeeda lagu yeelanaya haddii gurigooda aabbaheed joogtaan dee aabbaheed baa ka mas-uuliyah iyo walaalkii waxay qaadataba oo macaash maarata haddii baankas kaga shubato halka ha yaallo cid ku qabsanaysa ma jiro odhanaysa ilaa baylo wayna bixisaa bi- ma- biil baa ku waajibay ninkii laakiin inankii labada malyan la siiyey masaariiftii hadday guur noqoto hadduu de aabbihii hadduu xaafadiisa mas-uul ka yahayna dee walaashiiyo hooyadii isaga sugayaan hadday guur noqoto maanta meher baa laga rabaa inaanta iyada wax lagu dar iyada meher la siinaya inaanta oo melyankeeda in kale lagu darayaaba laakiin isaga isagaa wax laga doonayaa arooskii isagaa laga rabaa biilkii isagaa laga rabaa nafaqadii isagaa wixii o dhan isagaa laga rabaa soo arki mayse iyada waxeedii hore wax lagu daro mooyaane iyada iyadu xisa- iska bixiso ixsaan u bixiso mooyaane dee waxba la ilow ilow qasab ku bixi marka ile iska oohinayaan war baan ahay Ee, waa- waa- ma aha dumarka waa dumarka dumarka gaalada ay qaaday meelaha ka qaylqaylaan sheegina waayo ha u soo noqona keena haddaba dumarkaas banaadka xoolaha ulusaynka hadday laastaan ulusaanka hadday wada qaataan banaadka ibnigii ka hoosey waa dhacayaan haddaan la soo casabaynin halkaa u fiirso meyd baa wuxuu ka tegey laba hablooduu dhalay iyo inan uu inankiisu sii dhalay oo uu yahay labada hablooduu dhalay ulusaankii bay qaadanaysa soo maaha inantii meydku awoowa u ahaay inankiisu sii dhalay ama ayada u ahaay inankiisu sii dhalay way dhacaysa way sii tegeysaa haddaan la soo ina- inaan casabeeyaa inaan casabeeya haddaan la helin waa ka dhaqaajinaysa way dha- way qadaysa yacni inanka casabeeya wuxuu noqonayaa inuu wuxuu noqonayaa ama waa walaalkeed ama waa in adeerkooda la siman ama waa mid ka sii hooseeyaba waa inay eedow tahay intaba waa casabeyn karaan iyada iyada saddex baa casabeyn karoo binti binti ibna waxaa casabeeya walaalkeed waa casabeeya in adeerkeeda la simanna waa casabeeya inan ka sii hooseeya ee eedow tahayna wuu casabeyn karaa inantii ina mayd hablihii ilmo mayd marka markay tulisaankii qaateen binti ibna waa dhacaysaa Way- way qadaysaa lakiin maxaa soo celin karaa walaa inaan walaalayihiin hadday haysato qadi mayso halkaas wuxuu odhanaya casabi nagan soo fadhiiso anaa ku casabi nagan soo fadhiiso hablaha eedooyinka markay naga baxaan wax- sulusoonkooda qaataan wixii noo soo hadhay aan qaadanayna hadde khalaas waa thulu- xoolihii u dhaxal thulusaan bay hablihii qaateen maxaa soo hadhay thulus baa soo hadhay dee s- thulus soo hadhay inankaa la siinaya dee inanka iska qaadan keligii iska qaadan maaye inantuu la qaybsanaya oo lidakar mislu xa- lidakar mislu xadul unsayn baa loo qaybsanaya lidakar mislu xadul unsayn baa loo qaybsanayaayo laba qorina isaga qaadanaya qorina inaanta qaadanaysa khalaas marka ina inaan casabay haddii la helo waa la mid in adeerkeed hadday heshaan waa la mid in adeerkeed oo walaalkeed ma haysato inaan tani inantii waa la qadi way dhacday in adeer walaalkeed ma walaalaba ma laha laakiin waxay helaysaa inaan eelmaadeeriyo la siman waa casabaynaya waa sida yani meyd baa dhinto wuxuu ka tegey laba hablooduu dhalay iyo laba caruura uu yahay awo u yahay ama aye u yahay oo si ina- inankiisu sii dha hadda ina- inanta maaha mar kasta carruurta habluhu sii dhalaan waa dawlarxaam inuma jira khadki- khadkiguma jiraan yaa waa dawlarxaam ayaa dowlaraxaamka marka la maraya mooyaane masuma soo gelaya meesha ee mar kasta ina meyd bayno ina meyd waa inamadu inamadu xisidaa baan ka hadlaynaa inankii meed ka dhintay laba hablood dhalo ka tegey iyo inanu la- inan iyo inan uu awow u yahay ama aye u yahay inanku sii dhalay labada carruurta awowga u yahay ama ayada u yahay inanku sii dhalay laba inan bay laba inan baa kaa dhalay oo laba inan buu dhalay meydkaniyoo labadii inan inanna u xulay inan buu sii dhalay inanna inan buu sii dhalay laba inanna way dhintay marka odaygan maanta dhintay waxaa leeyahay mas-uul buu ahay wuxuu mas-uul ka ahaa carruurta laba carruur agoona oo awoow u yahay midna inan labadu inanka sii dhalay inan iyo inan oo awoow u yahay oo laba inan isagu dhalay sii kala dhaleen iyo laba hablood isagu dhalay maxaan samaynaynaa labada hablood isagu dhalay tulusaan bay qaadanayaan labada carruurta awoowa u yahay ee midna inankiisii faarax dhalay midna inankiisii maxamed dhalay ee inankii inanka iscasabaynayaan de ila way siman yihiin meydka u siman yihiin labadiisii inan ee beri hore dhintay labadii carruurta ay sii kala dhaleen way iscasabaynayaan marka waa inadeerkeeda la siman inantii maxaa casabeeyey inadeerkeeda la simande haddii inadeerkeeda weydina inay eedowtoo ka sii hooseeya hadday hesho wuu casabaynayaa hay taana khilaafa ku jira taa daba khilaafa ku jira lakin waa qowl jumhuur wey waayahay sheikhuu intaasu inoo sheegay waxaa la mida sida ee habiil shaqiyaadka ahaa habiil shaqiyaadka ahaa hablihii midkasku aabbahay hooyada ahaayeen hadday ulusaankii qaataan hablihii li'abka ahaa ee meydka xagga aabbe walaalaha ka ah way dhacayaan ha- ina- inaan soo celiya haddaan helin inaan casabeeya haddaanay helin iyaguna way dhacayaan waayahay tusaaladagana waxaa u noqonayaa tusaale waxaa u noqon karaa een, nin baa dhintay wuxuu ka tegay laba hablood walaala yihiin oo isku bah yihiin iyo inanay kala bah yihiin iyo inanay ilmaadeer yihiin intaa ka soo qaadba laba hablood labada hablood isku bahda yihiin maxaanu siinaa ulusaan xoolihii ulusaan bay qaadanayaan inantii bahgooniga ahay ka waran ee isku aabba ahaayeen way dhacaysaa hablihii shaqaadka ahaa ulusaankii way qaateen ulusaan baa u badan waxay qaataan dumarkaasi mar hadday ulusaankii laasteen dee ina- inantii bahgooniga way dhacaysa iyadu way qaadaysaa waxaa soo haray maxaa qaadanaya inanka ilmaadeerkihi baa la siinaya khalaas inantii bahdaasi wax soo wa- waa qadaysaa laakiin hadday haysan lahay hadday haysto inaan walaalkeeda inay waala yihiin inantaa bahgooniga inay wada dhasheen hadday haysato qadi mayso inankaas inankaas soo casabaynaya inadeerka markaa inadeer inadeerka qadayo yaga qaadanaya markaana jidgooyuu gelaya oo marka labadii hablood ee midka walaala ahaa isku aabbaaya hooyada ahayd- ha- isku aabbaaya hooyada ahayd fulisaankii qaataan inantii bahgooniga ahayd iyo inankii bahgooniga ahay walaala ahaa ayaa inti baaqi la siinaya waa hadday inaan haysato de haddii inaan weydo ku go'day meesha xooli waa dhaafayaan waa dhammaan soo- waa ku leeyahay shiikhu idaa lam yucasibhunna akhuuhunna waa dhacayaan hadday walaalkood soo casabaynin haddaan walaalkood soo qabanin waa dhacayaan hablahaas qade wa annahu idaa istaqraqat wa annahu shani een xagga hore ku cadfan tahay mafcuulkii jecla wa annahu shaniya idaa istaqraqati marka ay dhammaystaan albanaatu hablihi markay dhammaystaan waa hablihi ilma meyde aulusan ulusaankii markay dhammaystaan saqada waxaa dhacaya man duunahunna ciddii ka sokaysay hablaha ciddii ka hooseysay man duunahunna ciddii hablaha ka hooseeyey waa dhacayaan oo ay oo maxay ah oo min banaati ibni addi inay meed inay meed hablihiisi ah inay meed hablihiisa waa hablihi eedooy hablahan eedooyinka u ahaayeene way dhacayaan waa goormay dhacayaan idaa lam yucasibhunna waa haddaanu soo casabaynin dakaru mid lab mid laba haddaan helin kaa laba bidarajatinna isku darajo yihiin isku darajayihin maxaa nos- waxaa soo gelaya walaalkood ama inaadeerkood waa walaalkood ama inaadeerkood la siman ow anzala minhunna ama- ama ka sii hooseeya ama kaa laboo anzala minhunna ka sii hooseeya ka sii hooseeya waa maxay waynay eedow tahay ibni ibni ma hay- walaalkeedna ma haysato in adeerkeedna ma haysato waxay heshay inaan ka sii hoose eedow tahay oo ibni ibni ah ibni ibnigaasaa se inantii qabanaya oo casabaynaya oo odhanaya inan- aniga inantaa nas- waxa soo hara nasiya anaga qaybsanayna ka bax badaaso waa kadaalika xaaleed sidaa yihiin ashaqiiqaatu hablihii meedkasu aabbahay hooyada ahaayeen yusqidna way ridayaan al akhawaati lilab walaalihii xagga aabbay ridayaan idaa lam yucasibhunna iyaguna haddaan soo casab iyaguna haddaan soo casabaynin aqahuna walaalkood haddaan walaalkood haysan wa ana alikhwata lium walaalaha xagga hooyo iyo walakhawaati walaalihii walaalihii xagga hooyo inamada ahaa iyo walakhawaati walaalihii xagga hooyo ee habla ahaa lilwaaxidi waxa u sugnaaday koodii koodii keliga ahaa ee minhu iyaga ka mid ah waxa u sugnaaday aasudusu xoolaa lix meelood meel baa u sugnaatay walithnayni labadoodiina labadooda yaa faaktara wax ka badanna waxaa u sugnaaday aulu ulus waa u sugnaaday yusawaa waa la simaya waa laga simaya uluskaas bayna dukuuribkooda labiyo waynaasimkooda dhid waa laga simaya shiikhu halkan wuxuu ka gelayaa walaalihii xagga hooyo walaalihii xagga hooyo mar qore maynaa soo qaadin ilaa shanta mar qore maynaa soo qaadin walaalaha xagga hooyo war uu iska dhib yar yihiin waa iska dhib yar yihiinoo hadday mid qura yihiinna xool lix meelood meel bay leeyihiin haddii ay yihiin mid hadday ka badan yihiinna xoolaha saddex meelood meel bay leeyihiin ulus bay leeyihiin khalaas waa ku daayeen iyagu ma iyagu isma casabeeyaan walaalaha xagga hooyo waxaa jira shan xukun baa jiro ay kala duwan warasada kale shan xukun baa jira ummadda kale wax dhaxasha kala duwan yihiin ummadda kale wax dhaxasha shan xukun bay kala duwan yihiin waxaa ka mid ah iyagu isma casabeeyaan ninka qura hadduu nin qura lahay walaalka xagga hooyo qura inanka qura sulus buu qaadanaya inantuna sulus bay qaadanaysaa hadday laba noqdaana labadaas ama laba hablood ha noqdeen ama laba inan ha noqdeen ama inan iyo inan kala kaana ha noqdeene ulus bay qaadanayaan uluska loo kala badin maya waa loo simaya ulus waa loo kala barhaya inanka inanta way qaybsanayaan iyagu isma casabeeyaan oo ma ka soo qaad waxay noo yimi dad baa meyd baa lagu dhaxal dad meyd baa cid u dhaxal baa lagu yidhi markaasaa waxaa la meydku waxa u joogaa la yidhi meydkuna wuxuu ka tegeyba wax nafa wuxuu ka tegey inan walaashi ah oo isku aabbiya hooye yihiin inan walaashi oo isku aabbiya hooye yihiin iyo iyo inan iyo laba hale iyo inan xagga hooye walaaka yihiin ha inanta isku aabbaye hooye maxaa siinanaa xoolaa kala baro baro soo marray de soo maaha inantan ay xagga hooye walaalaa ka yihiin haddii doono waa inaan de maa waa inan yaro talyaani waa inan talyaan ama faransiisa hooya wada dhashay isku shaqa maaha isku reerba maaha haddii doonaa waa inan talyaaniya inoo timo tidhi meyd kaa dhintaa waa xagga hooye walaalaa ka ahayn maxaan siinaynaa lix meelood meel sudus baynu siinaynaa hadduu inan yahayna waa lamid sudus kaas baynu siinayna hadduu inan noqon lahaana sudus baynu siinaynaa hadduu inan yahayna sudus baynu siinaynaa hadday laba noqdaanna ulus waainan iyo inan baynoo yimi waxay dhahaen meydkan baanu xagga hooye walaala ka ahayno muslimiin baanu nahayoo muslimiin faransiisaanu nahay meydkan islaanta baadna wada dhashay talyaaniga islaanta talyaanigana wada dhashay masaas ahaa muslimiinna waa diinha ulus baynu siinayna xoolaa saddexmadood meel baynu siinayna khalaas waynu u kala barayna u kala badin mayno inanka inanta waa u kala baraynaa uluskiina waa u kala baraynaa xataa u kala burin mayno wa ana alikhwata walaalihii waxaa kale ilaahay ka yeelay wa ana alikhwata walaalihi um xagga hooyo iyo walakhawaati hablii walaal ahaayee meydka xagga hooye walaala ka ahaa lilwaaxidu koodii qura ahaa ee minhu iyaga ka tirsanaa asudus ilahay u yeelay yani sudus miduu u sugnaaday ayuu ilahay ka yeelay sudus miduu u sugnaaday ilahay ka yeelay walinayni labadiina labadiina waxa u sugnaaday yaa faagtara wax ka badanna aulus xoolaa saddex meelood meel baa u sugnaatay yusawaa waa la simayaa walaala xagga hooyo beed dukunubkooda labiyo waynaasimkooda dhidib waa la simayaa halkaas ka jog